Nation.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha hagaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis afar iyo tobanka bisha maarch sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo heshiis looga cafinayo lacag ka badan hal bilyan oo dollar dalka faransiiska kula siixatay toban dal oo isu tegey
waxa aan ku guulaysannay inaan ku qancinno dalalkan adiga baris kilaab inay ina siiyaan dancafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hannaankii dancafiska
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan aqalka wakiilada maraykanka oo xalay cod aqalabiyad ah ku ansixiyey sharci horseedaya in gudaha maraykanka looga mamnuuco isticmaalka barta bulshada ee tiktok sababa la xidhiira in la ilaaliyo xogta muwaadiniinta maraykanka waxaa kalood maqli doontaan shacabka magaalada baydhabo oo soo dhoweeyey dhismaha waddooyin laami ah oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay uu gudaha magaaladaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka hirshabelle gaar ahaan kuwa maamulka hiiraan iyo dhinaca kale ee dhowaan la baxay hiiraan state dagaalka oo socday ilaa iyo xalay saqdii dhexe ayaa waxaa intiisa badan uu ka dhacay inta u dhexaysa afaafka hore ee xerada lamagalaay iyo saldhigga booliska weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi balse dadka magaalada qaarkood ayaa v o eda u sheegay in laisku adeegsaday rasaas culculus wixii kusoo kordha xaaladda magaalada beledweyne waxaan idinkugu sheegi doonaa idaacadaheena kale ee maanta israa'il ayaa siiyey wadda duqaynta ay ka wado marinka khaza sida ay sheegeen ilowreedyada caafimaad iyo qalabka warbaahinta ciidamada israa'iil ayaa arbacadii shalay mar kale rasaas ku furay falastiiniyiin rayid ahaa oo sugaya cunto gudaha magaalada khaza rasaasta iyo duqaynta ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay lix qof halka siddeetan iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerarka ayaa yimid saacado kadib markii ay ciidamada israa'iil duqeeyeen xarun cuntada lagu qaybiyo oo ay maamusho qaramada midoobay oo ku taalla degmada koofureed ee rafax ugu yaraan shan qof oo uu ku jiray xubin ka tirsan hay-adda qaxootiga ee falastiiniyiinta ee qaramada midoobey ayaana la xaqiijiyey in lagu dilay duqayntaasi warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa saakay oo khamiis ah ku warantay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu hagay dhoolotus military oo lagu soo bandhigay taangiyo cusub oo dagaalkaas oo dhacay arbacadii shalay tallaabadan ayaana lagu sifeeyey muujin awoodeed oo mar kale dunida uu u soo bandhigay dalkan go-doonka ah ama ka go-doonsan adduunka intiisa kale xilli ay maanta soo gebagabayn doonaan maraykanka iyo kuuriyada koofureed dhowlatus military oo ciidamada si wada jira u sameynayaan warbaahinta xukuumadda pyonyan ayaa sheegtay in kim uu mabsuud ka ahaa nooc cusub ee taangiyada dagaal kuwaas oo ay warbaahintu sheegtay inuu u dhacay si guul leh dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa heshiis looga cafinayo lacag ka badan hal bilyan oo dollar dalka faransiiska kula saxiixatay toban dal oo isu tegey arrintan ayaana waxay daba socotaa go-aankii horey uga soo baxay bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo soo diray wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya biixi iimaan cige iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha diincafinta soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen waddamada ku bahoobay naadiga loo yaqaano baariis club oo soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay hal dhibic laba bilyan oo dollar wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadahadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga baariis club dalalka ku bahoobay in soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha islamarkaana ay la sixideen heshiis aada muhiim uga ah soomaaliya marka la eego hanaanka geedi socodka diincafinta taasi oo horey bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f-tu ay hore u go-aamiyeen in soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa hay-adda i m f ee hay-adda lacagta adduunka loo yaqaano iyo bangiga adduunku ay ku dhawaaqeen in soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho dayn cafis dhammaystiran taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga baris club oo ah toban dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa maanta markaa waxaan u joognay waxay ahayd wadaxaajoodkaas wadaxaajood runtii wakhti badan qaatay waxa aan ku guulaysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga baris club inay ina siiyaan dancafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii dayncafiska soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geedi socodka deencafinta guud ahaanba dalalkii deymaha ku lahaa ay uga cafin lahaayeen soomaaliya dalka oo muddo dheer ku jira colaado fog ayaa hadda waxay soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha wasiir biixi imaan cege ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadigii ay hore ugu midaysnaayeen ee baris club xigi doona maanta aan halkan ku saxeexnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in dayntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay la inaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka dayn cafiska aynu ku jirnayna iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayan ah dowladda soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaalla dal walba sidaa og tihiin dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go-naanshaha ka muujiyaan waxaa xigta in shuruucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan marka kaas baa xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay dayntii ay nagu lahaayeen naadiga baris kilaab dhammaanteed la dhaafay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa xalay si aqlabiyadda ah ugu codeeyey in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ah ee tiktok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejinin shirkad maraykanka laga leeyahay xeerkan ayaa tiktok loogu qabtay muddo lix bilood ah inay kaga hoos baxdo shirkadda la sheegay inay geedfadhiga u tahay ee laga leeyahay shiinaha isla markaana ay isu dhiibto shirkad maxalli oo maraykan ah si dowladda si dowladda hantiwadaagga ee shiinaha looga ilaaliyo xogta muwaadiniinta maraykanka ee isticmaala tiktok saddex boqol labaiyo konton mudane oo aqalka wakiilada ayaa haa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee tiktok soo wajahda tan iyo maamulkii donald trump tiktok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii milyan oo ka mid a muwaadiniinta maraykanka oo dhalinyaro u badan kuwaasoo qaarkood ganacsiyo ku dhex haysta madaxa tiktok shi zow jow ayaa sheegay in ilaa saddex boqoloo kun oo shaqaale maraykanka jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco gudaha maraykanka haddaba faahfaahinta sharcigan haddii tiktok ay u hogaansami wey faafaahinta sharcigan haddii haddaba faahfaahinta sharcigan iyo haddii ay tiktok u hogaamsami weydo mamnuuca ku imaan kara iyo sababta keentay ayaan kala sheekaystay xaashi shaafi oo ka faalooda arrimaha maraykanka
runtii waxa ay ansixiyeen oo horta waa sheeko soo socotay in muddo ah saad uma socoto xataa waktigii trump uu tegayey ama madaxweyne obama uu yimid biden doodan way socotay ahayd in tiktok gebi ahaan la joojiyo ama kambeni maraykan uu la wareego hadda kolley waxay saldhig ku leeyihiin tiktok maraykanka xafiiskooda maraykan ku yaalana waa maraykan ayaga marka waxay ku doodayaan qolada tiktok annaga si si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo china yaynu u rangalaynaa ama aan uga shaqaynaa maraykanka laakiin waxay kuwan ku doodayaan hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka maraykanka ah nala wadaago hay-addan kambenigan kambenigii hooyada uu ahaayoo lahaa ay ku yaaleen china kuwa haddii lala wadaagana waxaad dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho
waa gartay marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo tiktok soo gashay maxay tahay wallaahi nin halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama china ay tahay socialist waddan ah waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontaroolsha maadaama dadku ay kontaroolshana xogtoodana way kontaroolshaa tiktok maadaama laga leeyahay china tiktoka maraykan ku yaala maadaama uu ka diiwaan gashan yahay maraykan ay leeyihiin kuwa kambeniga maraykan baynu nahay laakiin still hooyadii lahayd yaa waxay kambeniga aad micnaha kuwii meeshii uu kasoo farcamay baa ku yaala china oo weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halkan ku yaalo informationkan la gudbiyey shacabka maraykanka ahna waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin tiktok inay dowladda china ay gacanta ku dhigto dabadaas haddana waxaa runtii dad congresska arrintaa macnaha hirgeliyey ayagoo dhahaya xagga security ahaan iyo national securityga waddanka cabsi aan u qabna laalligeed baan u samaynaynaa arrintan yay u baasgaleeyeen biilkan saasoo ay tahay congresska constituensigooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisyadooda oo dhahaya joojiya ha samaynayna arrintan la congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabka u matalaan xoogaanay u yihiin waxaa badan amniga waddankana iyo waxay ku andacoonayaan securityga national securityga laalligiis khatar bay ku tahay inay sii jirto tiktok lagana lahaada china haddii aad rabtaan bay yidhahdeen inaad sii jirtaan waa inay gebi ahaan aad la wareegtaan kambeni maraykan ah aad ku wareejisaan ama kambeni aan ahayn chineskas
shaafiyow sidaan la soconno gudaha maraykanka barnaamijkan tiktok dad lagu qiyaasay ilaa iyo boqol iyo toddobaatan milyan ayaa isticmaasha qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin marka ninka tiktok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa saddex boqol oo kun oo shaqooyin oo dadka maraykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay intay doodiisa soo socotay oo dhan xafiisyada congresmanada congresyada congres membarada aaminsanaa arrintan inay hirgasho waxay xafiisyadoodu ahaayeen kuwo aad mashquul u ah waxaana mashquul ka dhigayey dadkii maraykanka ahaa ee isticmaalaya tiktoka oo diidan kana horjeeda arrintan marka runtii laakiin waxay ku doodayaan congresska maadaama annaga xogogaal aan ka nahay kuwa isticmaalo oo national securityga waddankana dadka loo dhaariyey aan nahay waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado tiktok marka waxay kuleeyihin ayaga dadka rabitaankooda waa sax waana qiimeynaynaa laakiin national securityga yaa riski ku imanaya haddiian fasaxno oo arrintan sideeda ay sii ahaato jos dadka waxay ku qanciyeen marka waxaan rabnaa tiktok inay go-aan gaarto oo boloniga dhinacooduyalla hadda inay go-aankaas oo ah inay de gebi ahaan iska xirmaan oo baaba'aan iyo inay door bidaan kamida maraykana oo maraykan saldhigooda uu ahaado iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadku ay soo degsan jireen oo tiktok ahay gebi ahaanba la joojiyay laysinkana laga kasoo lix bilood baana la siiyey muddo inay kasoo fikiraan marka shacabka runtii way ka gelgisheen arrintaas kolley falcelintooda maanta maadaama la baasgelayay qaar badan ma aysan filaynin kolley waxaan arki doonaa maalmaha iyo weyiga soo socda waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamada la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd qofka express galayo fikirkiisa meeshuu doonan uu ku dhibto isagoon wax dhibaatay dhaawac u geysanayn dowladdiisa iyo dadkiisaba marka waxay aaminsan yihiin raightskooda lagu xadgudbay inay tahay in tiktok la xiro saa u sheegtana saddex boqoloo kun in ka badan oo qof yaa ganacsi ka samaynayay oo dhaqaalo badan kasoo gelayay intaasoo luusgalaysana waxay waddankii khasaaro u tahay laftigeed aqalka sanadka weli ma uusan gaarin biilkan markuu tagana qaar ka mida waa xoogaa xuog guuxa dadkay maqleen waxayna aaminsan yihiin in aysan gebi ahaan aan la joojinin laakiin si kale loola xaltamo marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan laakiin kolley hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo tiktok maraykanka laga joojiyay muddo lix bilood gudahooda haddii aysan go-aan la iman ah in dadka localka aysan ku wareejirin ama kambeni local ay ku wareejirin jiritaankiisa kambeni ahaan marka waxaan filayaa kolley meel baa lasugu iman doonaa xal lagu iman doonaa laakiin runtii waa waa waa waxaan u aragnaa tiktok inuu hadda yahay aalad aada u xoog badan waad la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo aha dagaalkii ka dhacayay qasa meesha aad aad loogala socdo oo ah tiktok waayo facebook waxaa dadku way ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadkuna soo saara ma ogola marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo maraykan ah oo aada u badan saa u sheegtay hadda saddex boqol oo kun oo maraykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo iyo boqol iyo todobaatan milyan oo qof lambar yar maaha waa haaf waddankan tiradiisii dadkii ahaa intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgarayn doonin kolley xal ubaa iman doona saan rajeynahay marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa wax un baa kolley lagu qancin doonaa saan filahay
kaasi wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota shacabka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ayaa soo dhoweeyey dhismaha wadooyin laami ah oo laga hirgeliyey qaar ka mid a xaafadaha magaalada kuwaas oo gacan ka geysan doona isu socodka magaalada dhexdeeda warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh dhismaha wadooyinka laamiga ee magaalada baydhabo ayaa si weyn looga dareemayaa xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xaafadaha boonkaay iyo wadajir ayaa wadooyinka halbowlaha u ah waxaa la saaray laami iyadoo wadada soddonka oo inta badan ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa rikaabka ee aada gobolada bokool iyo gadow ay haatan socoto dhismaheeda xaafadaha wadooyinka laamiga loo dhisay ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka bilicda iyo horumar ganacsi qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ayaa si aada u soo dhoweeyey dhismaha wadooyinka magaalada baydhabo ka socda aadan keer sheekh isaaq aadan ufurow oo ka mid ah shacabka degan xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo ayaa xusay dhismaha waddada laamiga inay faa'iido badan ku qabaan maadaama ka hor intaan la dhisin laamiga gaadiidka iyo shacabka ay ku adkayd isticmaalka waddadaasi jidkan may haay furisheeb ogode haddii roob kooyona may buu ahaa meelle marawan lahayna oo laisku koreegadaay bajaajyada naftiyo hataa hob roob kooy motoorka sigidiin iskudeerna baaka mada jareena idasku kunagada jareen geekana araga hayte laamigan suuradale nadiifka e rooblay kooyi ay kooyne may buu ahaa ninku shaka gabna inti may buu ahaa walka laaban dadka eed aan ka faa'iideen boqol kiiba boqol markii hore meelin asarkii maha fadheeda jarn sababtoo ee bajaajyada maraayan bustiyo hakayaayan ba linku fadheeda jarn ganacsiga liidadii sababtoo ee dadki maybo laamiga ba haddii dadkaan fadheena dadka maybo laamigan dalhiisaninka bana
axmed maxamed nuur oo ka mid ah ganacsada xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhexeeyo muuqaalka xaafadda kahor inta aan waddada laamiga la saarin iyo haatan oo waddo laamiga loo dhisay wallaahi farqi weyn baan dhehay maa kow hore may haytay xaafadda inkasta horta guud ahaan magaalada dhan jidhuma hayti xaafadan hatil xaafadan wadajir markana ku hadala kow hore may haytay jidhumi hayti baawurti iyo isu socodka gaadiidka bulshadii walaahi dhalinyartii dhan mayba waa xay ay cakaban ahayn hirinayn ina marka hadda mayba isbeddel weyn a dareemayna maadaama jid xaafadana ninsaari ganacsigaana isbedelka ku kooy walaahi markii hor jidka hirinayay ganacsi masoona is- ee, baawur socotay malahayna luglay socot luglay jali ganacsiga marka ulays badan ka kooy oo ilaan meeli hantadii ada mase badeecadii ada kiin kooyt meel hakiin maraas male alxamdulilah hadda may buu isbedel winga may buu baawarkaad hamara ku dalbato oo kale mase hamarkiin ku kooy tirus dukaan kortiis hakiin kooy mukhtaar isaaq ibraahim oo loo yaqaano mukhtaar huufow isaguna wuxuu ka mid yahay ganacsada xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo wuxuu caddeeyey gaadiidka badeecooyinka uga keeni jiray magaalada muqdisho inay ku adkeyd waddada laamiga inta aan la dhisin soo gelitaanka xaafadda wadajir sababo burbur xoogan oo waddada ka jiray balse haatan gaadiidka iyagoo ku qanacsan ay soo galaan xaafadda maasha allah nin horta jidkan geemareedi iyada dham qabni milan ka doran wadun xamar baawar ku noqoyno una buundada saaradaan baawar maalin koro jaran kadhib boodo jaran ilaa isbitaalka dhigto kadhib boodo jaran alxamdulilah geega madii aad artay Eh, nin wada jiraan jeed aad artay baawarka lanka guud usba ka faraheeb suusu kinjey laamu walax la kormilan nolol koodan male mukhtaar huufow wuxuu ganacsada magaalada baydhabo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha waddooyinka walaahi ganacsatada eh, koonfur galbeed ma sii dhiirigeliyey iniyo jid kasto oo burbursunyo ku ibgaadan sayrin dhasilahay war kasta may kuwayaana dhibgadaalshay jidkan waxaan dhaboodi hatana geeka aragahayna may ka dhiirigeliyey ini jidituuyi kalan lisii dhamaatir so xaafado hata dhaman xaafado badana dhaman suyoon horumarka hata xaafadan deertiyoona sii jiira inta badan waddooyinka laamiga ee magaalada baydhabo waxaa ka socda dib u dhis taasoo qayb ka ah horumarka iyo bilicda magaalada baydhabo waddooyinka laamiga ee laga dhisayo magaalada baydhabo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray dalka mana jirin dayactir xoogan oo waddooyinkaasi ay heleen tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee dalka soddon sano ka hor mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
maamulka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegay in falalka amni darada ee ka dhaca deegaanka ay xiriir la leeyihiin isticmaalka maandooriyaha iyo goobaha qamriga lagu cabo oo waayadan ku soo batay golaha muslimiinta iyo madaxda laga soo doorto gaarisa ayaana sheegay inay isla qaateen in albaabada loo laabo baarar lagu caweeyo iyo sidoo kale meelaha muqaadaraadka lagu isticmaalo sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire walaac fara badan ayaa hogaamiyaasha gobolkani ka muujinayaan tira dhalinyaro gobolkani ku soo badanayso isticmaalaya muqaadaraadka iyo weliba dhanka amnigana saameyn ku yeelatay wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadan bare ducale ayaa waxa uu sheegay inaysan suurtagal noqon karin magaaladani ay ka jiraan goobo lagu khamreeya laguna ciyaaro dhaansiga taasoo uu sheegay in tallaabo rasmi ay ka qaadi doonto dowladda halisna dhanka amniga haatana ay geliyeen tirada dhallinyarada halkaasi ka soo baxo muqaadaraadka wuxuu keenay wiilasha markay waxaan cunaan iyo gabdhaha waxaa keenay wiilashi inay gabdhaheenna kufsadaan marka waxaan leedahay si nin wasiir oo weliba security-ga ah inta hadda fadhida hay maqasho inta ay fadhinina muuqaalkayga ha dhegaystaan hadduu jiro wiilkaada iyo gabadhaada oo mukhaadaraad iyo wax diintan ay ogolayn ka shaqaynaayo maanta arrinka ha ka baxa waalid kastaa ilmihiisa wuxuu soo koryaa inay diinta bartaan inay baari noqdaan inay maalinta ay tii allah ku toosto ay u soo duceeyaan madamisamo kollay waad arkan ani waxaan la dagaalsanaa saddex sanaa bahala yidhahdaa shiisha shiisha waxaan loola dagaalsanaa waxay noqotay draagii soomaalida iyo muslimiinta ay u badnaayeen neera waad arkan dhada minaan qabanay gabdho xijaab qaban baa loorigi biliisa la saaray xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doorto mudane deeqe barow ayaa waxa uu sheegay in tobanka sane soo socda gaarisa ay noqon doonto mid gacanta u geli doonta dad kaloo waxa ugu yeeray wuxuuna sheegay in culammada looga baahan yahay in dowladda gaarisa county culays ku saaraan in albaabada laisugu dhufto baararka waaweyn ee khamriga lagu cabo
gaaris maxaa jirta wakti aan hal baar aan ku yaalin maantana waa aragteen gaaris margii lala yaabi jiray nin soomaali oo qamro cabe lala yaabi jiray maanta yaabkaa ma jiro caadi bay noo noqonaysaa bangi la dhuuqo iyo drags oo isku daro soomaali maanta magaaladan wax oga badan maleh bahalka holoo shiishaa la dhihi asagana imaade oo la dhuuqi oo ummadii mashquuliyey marka waxaan rabnaa culammada dadaalka way sameeyeen tafadal ummad haddaan nahay inaan aan mission yeelano aan kala jihaadno bahalahan drugskan iyo waxanayto ka socda wadanka gaaladiiba hadda la waxa uu sheegay mudane deeq in xaaladda haatan dhallinyarada gobolkan ay ku sugan yihiin ay tahay mid khalkhal fara badan dhanka amniga gelin karto tiradii ugu faraha badneed ee dhallinyaraana ah haatan ay noqonayaan kuwa ka sii baxaya khadkii loogu talagalay ummadda islaamka ee meeshan joogtaa dhalintii waxay ku dhaqaaqday frustration ha iska aado ilmihii wax kale ha iska dhaadhiciyaan wax kale laakiin aas-aaskeeda maxay waxaa waayey ummad annaga aanay ahaynba nagu soo biirtay oo haddana naga badnaanaysa sida hadda aan arko dhaqankeennay bedelayin diinteennay bedelayin nidaamkeennay bedelayin maxaana keena waxaasiito gaaris inta baar ee ka furan ma melin kartid magaalo mud- soomaali ma dhihi kartid waa magaalo muslim ma dhihi kartid maxaa keenay baahi annaga aan aan aan hayso yaan damcnay inuu dad kale uu naga uu- uu na- uu naga bixiyo baahi annagana haysato oo magaaladan haysato yaan damcnay dad kale inuu na- maarata uu naga bixiyo maxaa ka mid ah waa shaqada gacanta ee ilmihii qaban dhalinta qaban lahayn shaqadii baan daaynay marka waxay noqotay inay dad kale uu noo imaado maalin hore nin baan la hadlayay yar ah, kuwan ah, nimankan sancada bara muxuu yidhi nin baa u yidhi war sanca waan bartee aabbihii i bare lacagta iga bixiya hata i aaminsan inaan aan guri sitiimar gelin karin Uu muxuu aaminsan yahay ninkaa gaalka kale inuu gelin karo sitiimarka asagaana igeeyey college baan tegey asagaa lacagta bixiyey aniga hata ma- anigana hata ma ima aaminsano inaan gurigan si- muxuu abar- iga dhaf guriga iga gubi maxamed farax shire v o a garisa
haddana waxaad ku soo dhowaataan qasiidada nabi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii mu'miniinta dunuubta ka maydha miyaa ramadaan sidii may horay bishii mu'miniinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan
marxab marxab yaa ramadaan ayay ahayd ah, qasiidadaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeena duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo
qofkii kala miire ka maaga xumaanta bishuu ka macaasho miyaa ramadaan absaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyeyna yaa ramadaan masaalka xadiisku bishii